بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما فالقول فيه ليس بغيبة عندهم ويرون أهل سنه وحي أركان كف الأذى إن لقد جوكسده الأذى لباتده وترك الغيبة إيه إن حنت لقتكه oo aan dadka la xaman ilaa liman adhara ilaa qofkii muujiya mooyaane bidcatan bidco wa hawan iyo hawo oo yadcuu ilayhimaa dadka uu ugu yeerayo falqowlu hadalka fiihi ay fi daaci ila lbidca hadalka laga leeyahay qofka bidcada dadka ugu yeeraya laysa bigiibatin xan ma ahan cindahum cinda ahli sunna damiirka ahli sunna u noqonaya cindahum ay cinda ahli sunna xan maahan faqradan waa faqro muhiima sheekhuna raximahullah wuxuu uga hadlayaa mas'alo inta badan dadku ay isku qaldaan masaladaasuna waxaa weeye xanta muxaramka ah iyo alkalaamu fii ahli اlbidac wاlahwaa oo ay dadka qaar moodaan inay tahay xantii muxaramada ahayd wax ka mid a sheikhu wuxuu leeyahay caqiidada ahlu sunnaha waxaa ka mid ah ay aaminsan yihiin in dhibaatada laga joogsado oo dadka muslimiinta aan la dhibaatayn kafal adaa arrintaasina adillo badanay leedahay mana bannaana dadka mu'miniinta in la dhibo waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waithma mubiina laakiin aayadda waxaa ku jirta bikayri ma ktasabuu kuwa mu'miniinta iyo mu'minaadka dhibaya waxaysan kasbanna ku dhibaaya waxay ximbaarteen been abuurad iyo dembi cad oo waadixa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih qofka muslimka ah ee islaamnimadiisu ay dhab tahay ee ku dhaqmaaya waxyaabaha islaamnimadu ay u yeeranayso ee amrayso ee keensanayso oo ka ree ka haraya wixii islaamnimadu ka reebayso waa qofka ay muslimiintu ka nabad galaan min lisaanihi wa yadih carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabad galaan wa tarka alghiiba iyo xanta oo laga tago xantu waa muxaram asalka alaslu fi lghiiba waa muxarama bal waa min kabaa'ir dunuub oo waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi walaa yaktab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuh qaarkiin qaarka kale yaysan xaman axadkiinma wuxuu jecel yahay inuu cuno hilibka walaalkii oo meyda walaalkii xaaluu ya mid meyda inuu hilibkiisa cuno miyuu jecelyahay sida aada u dhibsanaysoodon u ogolayn qof dhintoo meyda inaad hilibkiisa cunto hadda markaad dad qofka xamanayso waxay la mid tahay qof dhintay hilibkiisa adoo cunaya rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waa ka digay kiibada iyo xantu waa muxarama ahlulcilmiga wax ka alifay fi lkabaa'ir waxay ku dareen kabaa'irta dembigaasi wuxuu ka mid yahay min alkabaa'ir kiibaduna nebigu sala allahu calayh wasalam ayaa tacriifiyey oo markay saxaabadu wax ka weydiiyeen wuxuu yidhaha dikruka akhaaka bimaa yakrah waa inaad walaalkaa ku sheegto waxa uu dhibsanayo waxay yidhaahdeen saxaabadu fain kaana fii akhi maa aquul haddii walaalkii waxa aan sheegayo uu ku sugan yahay ka warran rasuulka ilaahayo wuxuu yidhahda waxaad sheegaysaa hadduu ku sugan yahay faqad iqtabta waad xamatay hadduusan ku sugnaynna faqad bahadta oo ku been abuurata buhtiya been abuuradaa samaysa kiibada marka asalkeedu waa xaaraam sheikhu raximahullah wuxuu ka soo reebay ilaa liman adhara bidcatan istitna waa ilaadan ahlu sunna waxay arkaan in qiibada laga fogaado la iska ilaaliyo ilaa qofkii bidca muujiya waa hawan iyo hawo mooyaane hawo iyo bidco qofkii daahirsada oo yadcuu u yeeraya dadka ilayhimaa labadaa xaggooda ugu yeeraya ila albidca walha ila albidac ama ila albidcati waalhawa uu dadka ugu yeerayo qofkii noocaasa mooyaane kiibadu ahlu sunna waxay arkaan in laga tago oo qofkaasi asiga ma bannaan tahay in wax laga sheego shiikha wuxuu yidhi falqowlu hadalka fiihi fiihi damiirka ku jira wuxuu u noqonayaa ila addaaci ila albidca fiihi ay fi ddaaci ila albidca midka bidcada dadka ugu yeeraya hadalka laga leeyahay oo laga sheegayo laysa bikiibatin xan maaha cindahum ahlu sunnaha agtooda xan maaha mana u arkaan inay arrintaasu xan tahay ama xanta ay meelna ka soo gelayso bal waxay u arkaan in laga hadlaa inay diinka ilaahay ka mid tahay cabdullaahi ibnu axmed raximahullah cabdullaahi ibnu imaam axmed wuxuu yidhi jaaءa abu turaab annakhshabi ilaa abi abu turaab annakhshabi ayaa wuxuu u yimid buu yidhi aabbahay aabbihii yaa waaye waa alimaam axmed ibni xambal fa jaaءa abi fajacala abii aabbahay wuxuu guda galay yaquulu inuu leeyahay fulaanu daciif wa fulaanu hiqa abu turaab naqshabina waa fadhiyaa imaamu axmed wuxuu guda galay inuu leeyahay hebel waa daciif hebel waa hiqa raguu tirinaya faqaala abu turaab abu turaab wuxuu yidhi laa taktabi alculamaa culammada ha xamanin axmedow culammada ha xaman maxaa daciifu leedahay oo wax uga sheegaysaa ragga ruwaadda ee wax warinaya faltafata abii ilayhi aabbahay wuxuu fiiriyey ama u jeestay jihadii abu turaab faqaala wuxuu yidhi wayxaka war hooggaagee haadihi nasiixatun tani waa nasiixa laysa haadaa kiiba tan xan maahan soo ma jeed imaam axmed raximahullah umuusan ictibaarin inay xan tahay qofkan daciif waayo la leeyahay ma ogol yahay inuu daciif yahay ama la yidhaahdo daciifa tahay ma ogola waa karaahiyeysanaya shaki ma lahan laakiin maslaxo weyn baa ku jirta waxaa ku jirta difaac oo la difaacayo diinta ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeele haddaan kii daciifkaa laga hadal kadaabkii been abuuranaya aan laga hadal kii mubtadica iyo dadka bidcada ugu yeeraya aan laga hadal dadku waa baadiyoobayaan xaqa iyo baadilkuna waa isku darsoomayaan waaba waajib in laga hadlo ma aha shay sunnaa waa waajib inay waajib tahana itifaaqay culimmadu ku soo rareen shaykhulislaam baa ka mid a ibnu rajab baa ka mid a aimo fara badana waxay ku soo rareen ijmaac alkalaam fi fii ahli اlbidac inay tahay waajib oysan bannaaneen in bidcada dadka looga aamuso ama loo qariyo ibraahimu naqaci raximah llah wuxuu yidhi laysa lisaaxibi اlbidcati kiiba saaxibu bidca xanba ma lahan buui xan ma lahan macnaha wuxuu ka wadaa wax ka sheegiisu xaaraan maahan laakiin markaa waxa laga sheegaya maxay ku kooban yihiin waa wixii ku saabsan bidcada uu ku jiro wuxuusan qabinna u nisbayn maysid oo ku been abuuran maysid cirdigiisa iyo sharaftiisa shaksigaana ku dhici maysid qofkii oo bidco ku sugan haddaad midabkiisa cayso ama khilqadiisa iyo abuuristiisa aad cayso wax shaqaha isku leeyihiin lama arko mana kuu bannaana inaad khilqadiisa wax ka sheegto laakiin waxaa lagu haysta qofkan waa maxay waa bidcadii uu ku jiray waa inaad ayada kaga hadasho ood ku koobnaato shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah wuxuu yidhi wa midlu a'imati اlbidac min ahli اlmaqaalaati اlmukhaalifa wa midlu a'imati اlbidac من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال فقال إذا قام وصلى فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل wuxuu yidhi shaykhu lislaam wa midlu a'immati ahli lbidac a'immada ahlulbidaca oo kale min ahli lmaqaalaati almukhaalifati lilkitaabi waassunna oo ka mid oo dadka ehelka u ah maqaalaadka khilaafsan kitaabka iyo sunnada aw ilcibaadaati almukhaalifa lilkitaabi waassunna ama ehelka u ah cibaadaadka khilaafsan kitaabka iyo sunnada a'immada ahlulbidaca fa inna bayaana xaalihim xaaladooda la caddeeyo wa taxdiira alummati minhum iyo ummadda oo looga digo waajibun biitifaaqi lmuslimiin waa waajib uu yidhi biitifaaqi lmuslimiin muslimiintu waa isku waafaqsan yihin arrinka xataa qiila liimaam axmed ibni xambal imaam axmed ibni xambal xataa waxaa lagu yidhi buu yidhi alrajulu yasuumu ninku waa soomaya wa yusallii waa tukanaya wa yactakifu waa ictikaafaya axabu ilayk xaggaaga miyaa loo jeceyl badanya ninka noocaasa ow yatakallamu mas ama wuxuu ka hadlayaa fii ahli lbidaci ahlulbidac labada mid dee xaggaada u fadli badan oo xaggaaga loo jacayl badan yaha fa qaala wuxuu yidhi idaa qaama hadduu istaago wa sallaa ou tukado waactakafa ou ictikaafo fa innamaa huwa linafsih arrintaasi waa naftiisa u sugnaad macnaha manaaficda iyo masaalixda cibaadaadkaas laga helayo naftiisay ku kooban tahay waa nafci laasima oo aan mutacaddi ahayn asuu maqsuur kuyo uu ku kooban yahay wa idaa takallama fii ahli lbidaci hadduu ahlulbidaca ka hadlo fa innamaa huwa lilmuslimiin ka hadalka ahlulbidaca uu ka hadlayo waxay u sugnaatay dadka muslimiinta ah muslimiintaa ku intifaacaya oo bidacda iyo khuraafaadka uga haraya haadaa kan ayaa afdalu fadli badan midka nafcigiisu mutacaddi yahay ayaa ka fadli badan midka nafcigiisu naftii ay ku koobantah maxaa yeele qofka hadduu caawa salaatuleyl u istaago dadka kale wax miyaa ka soo gaaraya mase ajarka asaa iska leh ajarka asaa iska leh hadduu soomo hadduu tukado waa ajar asaga ku kooban laakiin markii qofka uu ka hadlo ahlubidaca sharciga khilaafsan ee uu sheego waxa ay sheegayaan inay sharciga khilaafsan tahay oo kitaabka iyo sunnada ay garab marsan tahay dad badanaa ku intifaacay oo ka faa'iidaysanaya kan nafcigiisu waa mutacaddi kana nafcigiisu waa qaasir midka nafcigiisu mutacaddi tahay ayaa ka fadli badan oo ka fiican midka nafciga naftiisa uu ku kooban yahay nafcigiisu culummada marka ahlu sunnaha waxay qabaan in ahlu bidaca ka hadalkooda uu sharciya oo masaa-isha ay sharciga ku khilaafeen la caddeeyo laakiin markii meeshaan la joogo waxaa muhiima qofka wax jarxinaya ama wax tacdiilinaya inuu asiga laftirkiisu ehel u yahay inuu wax jarxiyo wax tacdiiliyo jarxu lmajruux waa hayru maqbuul mid asigaba dhaawacan oo la jarxiyey jarxigiisu ma aha mid meel mara ma in la aqbalayana ma aha culummada qaar ka sheekh alfawsaan xafidahu llah sheekh saalix alfawsaan wuxuu jarxiga ku tusaaleeyey sida hubka oo kale wuxuu yidhi jarxigu waa silaax waa hub hubkana wuxuu yidhi ciyaalka looma dhiibo ilmo yar yar haddii hub loo dhiibo cidday doonaanay xabad ku dhufanayaan inta ammaanka furto jarxiguna wuxuu yidhi waa huboo kale qof walba looguma talagelin waa qofkii ehel u ah inuu wax jarxiyo ahlu sunnuhu waa dad u saaxiiba cadli iyo insaaf qofka xataa hadduu bidco ku jiro wuxuusan qabin iyo wax ka dheeraada uma tiiriyaan mana ku been abuurtaan wuxuusan qabinna uma idaafeeyaan markay jarxinayaanna mawdica iyo mansilada qofkan uu mudan yahay ayay dhigaan oo quluwi kuma sameeyaan fii jarxihi dadka wax jarxiya waa laba daraf iyo wasad qolo ayagu waxay yidhahdeen horta annagu jarxi maba qabno waxa la jarxinayo waa un gaalada iyo wixii la mida laakiin qof muslima noocuu doono ha noqdo bidcaduu doono ha la yimaa aduu ka leex maxaa kaa galay faraha ka qaad waxa ka sheegin maadaama uu muslim yahay qolo kalena waa daraf kale oo waxay inta jarxi maqleen waxbaa la jarxiyaa oo in wax la jarxiyaa mashruuca ayay quluwi ku sameeyeen markaase waxay jarxiyeen dadaan mudnayn la jarxiyo waxay u idaafeeyeen waxaan mudnayn in loo idaafeeyo iyo waxyaabo been abuuradoo ziyaadaad ay ku daraayaan intaba labadaasi maxay kala joogaan laba darafay kala joogaan qoladaanna quluwi ay ku jiraan qoladaanna jafaa ay ku jiraan labaduba sawaab kuma taagna in la yidhaahdo cidna yaan wax laga sheegin sax maaha diin saafiyaba nooma imaadeen haddaan dad wax laga sheegin diin saxiixa xaggaan ku arki lahayn yaana baray jahmiya iyo muctasila iyo ashaacira iyo ahlubidac oo dhan yaa noo kala sheegay iyo waxay aaminsan yihiin culimmadaa sharaxday min asxaabati waman bacdahum ayagaa ka digay ayagaa sheegay waxaan inay sharciga khilaafsan yihiin hadday ayaga aamusi lahaayeen sida hadda qaa'ilkaani uu leeyahay oo le cidna yaan wax laga sheegin haddii shibu dhihi lahayn saxaabada ridwan ullahi calayhim ee ahlu bidcuna iska adeegtaan oo waxay doonaan diinka ay ku soo daraan oo waxay rabaan ay soo kordhiyaan bidcaya sunno lama kala garteen xaq iyo baatilna kalama soocmeen mana bannaana in sidaa sharciga looga aamuso mana samaynin saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyo dadkii saxaabada ka dambeeyey a'immatu lhuda bal waxay caddeeyeen sunnada waxay caddeeyeen bidcada ahlu bidacay ka digeen ahlu sunnahi oo dadka ugu naseexeeyeen marka dadka dhan shibha laga yidhaha sax maaha waana masalada hadda sheikhu ka hadlaayay in laga soo reebayo jarxinta ama wax ka sheegidda dadka wax laga sheegaayo asalku waa inaysan bannaaneen oo qofka muslimkaa cirdigiisu uu dhowran yahay laakiin qofkan mubtadica ah asaa wuxuu la yimid wax kallifaya in la jarxiyo wa lakai wax kallifaya uu la yimid asaa asalkii ka baxa oo bidac iyo khuraafaad diinka ku soo daray waxa laga maarmaa in la yidhahdo qofkaasi bidcu ku jiraa iska ilaali waa qasab adoo og haddaad ka aamustana waad khiyaantay ciddaad uga aamustay umaadan naseexayn uma khayr miirin jaanibka kale jarxiga in quruwi lagu sameeyo ama qof aan mudnayn la jarxiyo ama qofka wuxuusan qabinba loo tiiriyo kadibna lagu gambado madhabka salafka waxa waay in wax la jarxiyo sax maahan waxay deliishanayaan iyo waxay samaynayaan waa kaafi kala dheeri salafku ma ahayn kuwa daalimiin oo dadka dulmiya ma ahayn kuwa acraadooda ku xadgudba laakiin waxay ahaayeen qof bidco ku dhacay inay ka hadlaan bidcadaas uu ku jiro inay dadka u tilmaamaan uga digaan qasdigoodana wuxuu ahaa nusxi ujeeddadoodu waa nasiixa ee ma aha tacyiir iyo ceebeen iyo fadeexayn iyo qofka waxaan u aaminsanayn loo tiirinayo waxaa tusaale u ah shaykhulislaam raximahullah ahlu bidaca in badan waa necab yihiin waxaana kallifay waxay yidhahdaan waa ruduud badnaa ibnu taymiya waxay yidhahdaan waa ruduud badnaa laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya ruduuddiisu waxay ruduud cilmiya ruduud waxay ahayd uu ku dadaalayay insaafka iyo cadaaladda waxaa tusaale u ah markuu ka hadlayo hadda ka horna waa sheegnay caqiidat alkaraamiya ama alkiraamiya labada waa la yidhaahdaa waa qulaat lmurjia karaamiyadu waa qulaat lmurjia waxay aaminsan yihiin iimaanku inuu yahay qowlun bilisaani faqad oo waxay leeyihin qofka hadduu carabka iimaanka uga dhawaaqo khalaas waa mu'min qalbiga wuxuu doona ha ka aaminsanaado calaa qowlihim yaa mu'miniinta soo gelaya almunaafiquun munaafiqiintu waa min almu'miniin calaa qowlihim haddii la qabto qowlkaasna way laasimsanayaan waxay leeyihin waa mu'miniin munaafiqiinta maadaama carabka ay ka qirayaan iimaanka ahlu sunnaha qaar ka mid ah markay sheegayaan caqiidatu alkaraamiya ayay waxay yidhahdaan karaamiyadu waxay qabaan inay munaafiqiintu mu'miniin yihiin oo ay jannada gelayaan oo jannada kuware ahlu jannaha ay ka mid yihiin ziyaadada ah karaamiyadu waxay qabaan munaafiqiintu inay janno gelayaan ma ahan ziyaado ay qabaan waa mid lagu qaldamay oo waxaysan qabin loogu daray intay intay qabeenna ziyaado loogu daray ziyaadadaas sax miya mase waa qalad waa qalad ma aha in loogu daro qofku wuxuusan aaminsanayn in loogu daro wuxuu yidhi shaykhulislaam ahlu sunnaha qaar ka mid a ku qaldamay buu yidhi karaamiyada arrintaas ay u tiiriyeenna sawaab ma aha karaamiyadu waxay qabaan buu yidhi inay munaafiqiintu yihiin mu'miniin fi dunyaa laakiin aakhiro ay naar gelayaan maadaama aysan qalbiga mu'miniinka ahayn idan fii xukmi alaakhira iyo xukunka adduunyaday kala duween adigu markaa waxaa rabtid ku naqdi oo sawaab oo xaq ah laakiin marka hore inta qofka uu ku sugnaa ku sheeg bacda daalika hadday sawaab tahana waa sawaab hadday qalad tahana cadday inay qalad tahay adoo kitaabka iyo sunnada iyo aqwaashii salafka xujaysanaya adoon waxna ku ziyaadin waxnana aadan ka nuqsaamin silaaxa iyo hubkana siday culimmadu sheegeen waxaa loo dhiibaa qof wanaaji yaqaana inuu isticmaalo laakiin qof aan wanaaji aqoonin ma aha baabkiisa calaa kulli xaal tanna waa quluub tanna waa jafaa sawaabkuna waxaa waaye in ahlulbidaca laga digo bidacdooda laga digo ayao ayadoon lagu xadgudbaynin oo waxay galeen wax ka ziyaada aan lagu sheegayn oo aan lagu been abuuranayn xaqu marka labada qoloba u dhexeeya xaqu waa wasat wa yarawna ahlu sunnuhu waxay arkaan tacalluma alcilmi cilmiga barashadiisa wa talabahu iyo cilmiga in la dalbo min madaanihi meelihii lagu malaynayo laga dalbo min caqiidati ahli sunna waxaa ka mid ah tacalluma alcilmi cilmiga barashadiisa ahlu sunnuhu cilmiga aada u daneeyaan wa talabahu iyo cilmiga dalabkiisa min madaanihi meelaha lagu malaynayo in laga dalbo amaakinta cilmiga uu ka jiro meelaha culammadu ay joogaan culamaau sunna ay ku sugan yihiin in laga raadiyo cilmigaoo laga dalbo caqiidada ahlu sunnahay ka mid taha waljidda iyo in lagu dadaalo fii tacallumi alqur'aani qur'aanka barashadii wa culuumihi iyo qur'aanka culuumtiisa in la barto wa tafsiirihi iyo tafsiirka qur'aanka in la barto wa samaaci sunani rasuuli sala allahu calayhi wasalam iyo dhegaysiga sunnooyinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa jamcihaa iyo jamcinta sunnooyin sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalam waxaaso dhan macna waa in lagu dadaalo waatafaquhi fiiha iyo in lagu tafaquho oo la fahmo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa talabi aathaari asxaabi iyo in la dalbo aathaartii asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam waalkafa can alwaqiicati fiihim iyo in laga joogsado can ilwaqiicati dhicid fiihim ay fi saxaabati saxaabada lagu dhaco la duro in la iska ilaaliyo laga hakado wa ta'awul alqabiixi calayhim iyo in la ta'wiiliyo alqabiix waxa xun calayhim in dushooda lagu ta'wiiliyo in layska ilaaliyo oo laga joogsado wa yakiluunahum ahlu sunnuhu waxay u wakiilanayaan fii maa jaraa baynahum wixii saxaabada dhexdooda maray oo dhex dhacay cala ata'wiili ila allah in ilaahay loo taawiilo alle xaggii in loo celiyo ayay ahlu sunnuhu arrintooda u wakiilanayaan wixii saxaabada dhex maray saxaabada waxbaa dhex maray soo maaha oo khilaafaad waxaa jiray macnaha cali bn abi aalib iyo mucaawiya fitan dhex marto ku saabsanay dilkii cuhmaan radia allahu canh arrimahaasi ahlu sunnuhu ma galaan mana sharaxaan yudwaa walaa yurwaa waa miduu lahaa imaamu dahabi raximah llah waa la duuduubaa ee lama wariyo wixii saxaabada dhex marana ridwaanullaahi calayhim dhammaantood waa ammaanan yihiinoo waa dad ilaahay ammaanay koodii qaldamana hal ajaruu leeyahay midkii asiibana laba ajaruu leeyahay maray aasimiin yihiin ma jirto amruhum ila allah wax noola dirsaday inaan dhex galna maaha waa inay carabka ka nabad galaan asxaabu nabiyi sala allahu calayh wasalam shiiku raximahullahu faqradan wuxuu uga hadlay sida ahlu sunnaha ay u ihtimaamiyaan ay u daneeyaan barashada cilmiga sharciga wuxuu yidhi ahlu sunnuhu waxay arkaan cilmiga in la barto shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhi ummahaatu lfadaa'ili fadaa'isha iyo khayraadka iyo wanaagga hooyooyinkooda arbacatun waa afar waxyaabaha fadaa'isha ah waxaa hooyo u ah macnaa waxa asal u ah ay u noqonayaan afar alcilmu waاddiinu waاshajaacatu wاlkaram afartaasi waa ummahaatu اlfadaa'il fadli walba afartaasuu u noqonaya cilmiga iyo aqoonta maxaa yeelay cilmiga ayuu qofka iskaga celiyaa shubahaadka iyo inuu leeyahay qofka diin wadiin wuxuu ula jeedaa alcamal biddiin in diinka lagu dhaqmo oo qofku yahay qof mustaqiim cala diina cilmiga iyo istiqaamada iyo ku toosnaanta diinka lagu toosnaado iyo geesinimada iyo deeqsinimada waa afar afartaasi wuxuu yidhahda waa ummahaatu lfadaa'il fadaa'isha ummahaadkoodii ayagaa usuul u ah fadaa'isha kaleo dhanna afartaasay hoos tagayaani u noqonayaan cilmigu marka ummahaatu lfadaa'il ayuu wuxuu ka yahay qaybaha ugu horeeya barashada cilmiga ahlu sunnuhu way daneeyaan wa yarawna tacalluma alcilmi waxay arkaan ahlu sunnuhu ay aaminsan yihiin barashada cilmiga iyo wa dalabahu cilmiga in la dalbo oo laga raadiya min madaani meelaha lagu malaynayo shiikhu raximahullah wa dalabahu min madaanih wuxuu ula jeedaa in dalabatulcilmiga ay cilmiga ka raadsadaan meelaha uu ka jiro cilmiga markii la baranaayo waxay culimmadu yidhaahdaan waa in qofka uu cilmiga ka qaato culummo ugu yeeraya dadka sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam oo aan bidac iyo khuraafaad ugu yeerayn macnaheedu waxa waaye addiraasa cinda ahli lbidac waa inuu iska ilaaliyo oo qofka iska dhowro sababtuna waxaa waaye qofka daalibulcilmiga dabcan wuxuu wax u baranaayo oo cilmiga u raadinayo jahli baa haya haddii aad u tagto caalimu bidca oo bidca iyo khuraafaad kugu yeeraya hadda wuxuu kugu yeerayaa cabaysaa cilmiga ila u raadsatay asigana sun ayuu ka cabsiinayaa bidcadu waa sun khuraafaad iyo baatiluu ku barayaa waxaadna u haysataa inaad sunno ku taagantaha waxaad u haysataa inaad caqiide saxiixa ximbaartay waxaadna ximbaartay caqiide faasidoo baatila qofka hadduu sidaa ku barbaaro oo wax ku barto way adag tahay inuu ka fuqo culammada ahlu sunnahana way ka digi jireen qadiiman wa xadiian addiraasa cinda ahli lbidac ahlulbidaca agtooda in wax laga dhigto way ka digi jireen dadkana waa uga digi jireen ayuub sakhtiyaani raximah اllah wuxuu yidhi min sacaadaة اlأcjamiyi wاlxadaث an yuwafaqa licaalimi sunnaة fi awali amri liibaanta qofka cajamiga ah ee carabiga aan aqoon iyo qofka xadadka ee bilowga ah oo cilmiga bilowga ku ah liibaantiisa waxaa ka mid a inuu ilaahay waafajiyo licaalimi sunna min sacaadati alacjamiyi waalxadaث xadadka waa qofka baadi'a ee bilowga ah an yuwafaqa licaalimi sunnatin fii awali amri in la waafajiyo caalim sunno markiisa ugu horaysa marka ugu horraysa uu rabo inuu cilmiga dalbo in caalim sunno la waafajiyo liibaantiisay ka mid taha bacdu alculamaa baa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen ayuha aalibu ayuha aalibu uطlb اlcilma cinda xamaad xamaad wuxuu sheegay xamaad ibni zayd iyo ayuubi rag saasuu sheegay markaasuu yidhi laa ka jahmin wa ka hawrin wa ka camri bni cubayd cilmiga ha ka qaadanin jahm iyo hawr iyo camri bni cubayd kuwaasi a'immatu dalaala uwa kuwaasi waxba ha ka baran iti xamaad ibna zaydin wadlubana alcilma cindah wuxuu yidhi xamaad ibni zayd u tag wadlubana alcilma cindah cilmigana agtiisa ka dab ka dalab oo agtiisa cilmiga ka baro markaasuu yidhi kuwaan kale ha u tegin ahlulbidaca macnaa iska ilaali wa waljidda fi tacallumi اlqur'aan yani aljiddu waa alijtihaad in lagu dadaalo barashada qur'aanka wa culuumihi iyo culuumta qur'aanka in la barto wa tafsiirihi iyo tafsiirka qur'aanka wa samaaci sunani rasuuli sala اllahu alayh wasalam masdarka labaad ee sharciga waa maxay waa asunna kitaabka sunnada sharciga asal u ah kitaabka waa ka hadla sheiku raximahullah in la barto qur'aanka culumtiisa la barto tafsiirkii la barto kadib wuxuu yidhi waa in sunnadii nebigana dhegaysigeeda la daneeyo iyo in la jamciyo sunnada nebiga in lagu dadaalo watafaquhi fiiha iyo in la fahmo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam wa dalbi aathaari asxaabihi aathaarta saxaabadana waa in la dalbo alkitaab wasunna wa aaathaaru asaxaaba aathaar saxaaba waa qaybta saddexaad in la dalbo oo la baaro walkaf can alwaqiicati fiihim iyo in laga joogsado in saxaabada lagu dhaco aطacnu fi saxaaba waa arrin khatarawa in saxaabada la duro lacayo waana soo marnay kitaabkan waa ku soo marnay wa ta'awul qabiixi fiihim wa ta'awul qabiixi calayhim waxaa kaloo laga joogsanayaa wa ta'awuli اlqabiixi xumaan in lagu awilo calayhim dushooda yacni waxyaabo xun in loogu ta'wiiliyo waxyaabihii saxaabada ay sameeyeen in ayadana laga joogsado la yska dhowro wayakiluunahum fiima jaraa baynahum ahlu sunnuhu waxay u wakiilanayaan wixii saxaabada dhex maray cala ta'wiili ila allah caza wajal ta'wiilkooda waxay u wakiilanayaan allah subxaana wa tacaala allay u celinayaan maca luzuumi ljamaacati ayadoo lala qabo jamaacada laazimideeda ayadoo jamaacada la laasimayo oo lala qabo luzuumu ljamaaca aljamaaca culummadu dhowr macnay ku fasireen dhowrkuna waa xaq qaar culammada ka mid ah waxay jamaacada ku macneeyeen ahlulcilmiga imaamu albukhaari raximah ullah fii saxiixi albukhaari gaar ahaan fii kitaabi اlictisaam wuxuu u baabeeyey baabun wakadalika jacalnaakum ummata wasatan bab wkadalika jacalnaakum ummata wasaطa wma amara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam biluzuumi اljamaaca iyo wixii nebigu amray salى اllahu عalيه wasalam oo ah biluzuumi اljamaaca jamaacada in la laasimo wa hm ahlu اlcilmi jamaacadii uu fasiraya bukhaari raximah اllah wuxuu yidhi wahum jamaacada la laasimayana ahlu اlcilmi wa ahlulcilmiga waa culummada in la laazimo culammada sunnada in la laazimo ayaa lagu fasiray aljamaaca yacni aljamaaca waa ahlu اlcilmi almutabicuuna likitaabi wasunna macnaha labaad waa alxaakimu اlmuslim xaakimka muslimka ah ama imaamka muslimiinta ayaa waxaa loo isticmaalaa aljamaaca man faaraqa aljamaacata qiida shibrin qofkii jamaacada faaruqa taaka in la eg fa maata maata miitatan jaahiliya oo dhinta wuxuu dhintay qofkaasi dhimasho jaahiliya man faaraqa aljamaaca maxaa loola jeedaa hadda jamaacada macnaha imaamka muslimiinta qofkii faaruqa oo beecadiisa ka baxa wa aljamaaca waa alxaakim almuslim macnaha saddexaad ee jamaaco lagu fasiray waa almulaasimuuna limadhabi الصaxaaba jamaacada waxaa la yidhahdaa dadka laasima madhabka saxaabada ridwaan ullaahi calayhim wakhti walbay joogaan iyo meel walbay joogaan tiradooda intay doonta ha ahaato hal qofaa laga yaabaa hal qof hadduu yahay xataa waxaa la leeyahay waa jamaaca maadaama uu xaq ku taagan yahay ibn mascuud radia allahu canh wuxuu yidhaahday inama aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdak inama aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdak jamaacada waa wixii xaqa waafaqa ama waa qofkii xaqa waafaqa wain kunta waxdaka aadba keligaa ahaatid haddaad doonto keligaa ahow hal qof ha noqdo waxaa leey waa jamaaca maadaama xaqa uu la jiro saddexduba waa xaq culummada ahlu sunnaha hum uljamaaca maxaa yeelay dadka ahlulxaqa ayaa qudwo u ah waxaa qudwo u ah oo ugu horeeya ahlulcilmiga ayagaa marjic u ah idan culammada waa jamaaca xaakimka muslimkana waa jamaaca axaadiidaha ku timi qofka xaqa ku taaganna waa jamaaca markii la leeyahy marka ahlusunna waaljamaaca jamaacada waxaa laga wadaa almulaazimuuna limadhabi الصaxaaba dadka ehelka u ah sunnada iyo jamaacada bimacnaa waa dadka hadyigii nebiga calayh الsalaatu wasalaam waafaqay oo dariiqii saxaabada maray horaan usoo marnay laqabka ahlusunna waljamaaca kitaabka bilowgiisa maca luzuumi اljamaacati ayadoo lala qabo yidhi laazimidda jamaacada watacafuf iyo dhowrsanaan fi اlma'kali wاlmashrabi wاlmalbas ayadoo lala qabo dhowrsanaan fi lma'kali cunidda waalmashrabi iyo cabidda waalmalbasi iyo labisashada intaba inuu qofku la yimaado tacafuf iyo dhowrsanaan uu iska dhowro muxaramaadka inuu wax xaaraana cuno wax xaaraana uu cabo dhar xaaraana uu ku labisto ahlu sunnuhu waa ka digaan nebiga calayhi isalaatu wasalaam baa ka digay ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu amray in طayibaadka la cuno yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa razaqnaakum yaa ayuha اrusulu kuluu min aلطayibaat طayibaatku waa maxay waa alxalaal wasacyi fii camali اlkhayr iyo in loo dadaalo fii camali اlkhayri khayrka samayntiisa in khayr la sameeyo in loo dadaalo oo aada loogu dadaalo camalka khayriga in lala yimaado acmaasha khayriga ahlu sunnuhu waxay qabaan in lagu dadaalo loo kala tartamo maxaa yeele sharcigaa faraya wa fii dalika falyatanaafasi اlmutanaafisuun limidli haada falyacmal اlcaamiluun markii jannadii barwaaqadeeda laga soo sheekeeyey ayuu alla yidhi limidli haada falyacmal اlcaamiluun arrinkan oo kale ha u camal falaan kuwa camal falaya shaqaynaya wa fii dalika falyatanaafasi اlmutanaafisuun arrinkaasi ha u tartamaan kuwa tartamaya arrinka laga soo sheekeyna waa maxa markaa jannada iyo barwaaqadeeda laga soo hadlay acmaasha khayriga ahlu sunnuhu waxay qabaan in loo kala tartamo wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard waاlamru biاlmacruuf waاnnahyi can اlmunkar waxay kaloo ahlu sunnuhu arkaan in wanaagga dadka la faro waاnnahyi can اlmunkar iyo xumaanta in la reebo waana aslun min usuuli اddiin alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waxay yidhahdaan culimmadu la'aantiis diin ma taagnaan karto suuragalna maaha in diinku uu istaago biduuni alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar maxaa yeelay diintoo dhan waa almacruuf waa wanaag xumaanoo dhanna waa munkar in macruufkii dadka la faro munkarkana looga digo diinkaa ku taagan diinta islaamkaa ku taagan macruuf waxaa ugu weyn altawxiid munkarna waxaa ugu weyn ashirku billaah towxiidka waa in dadka la faro iyo wixii ka hooseeyo macruufa shirkigana waa in looga digo iyo wixii ka hooseeyo munkaraada walicraadu can iljaahiliin iyo in la yskaga jeesto dadka jaahiliinta waxyaabahay ahlu sunnaha arkaanay min makaarim alakhlaaq ka mida waxa waaye in la yskaga jeesto dadka jaahiliinta ah jeesashada halkan isla weyni lagama wado dadka qaara waxay samaynaa qofaa la hadlaya markaasuu leeyahay adigu jaahil aa tahay maxaan kaa la hadlaya waa kaa jeesanaya maxaa yeele allaaba leeyahay wa acrid can iljaahiliin jaahiliinta iskaga jeeda marka adigu jaahilaa tahay taasi ma aha midda ka hadlaysa aayaddu taa maaha aayaddu in laysku jeesjeesa maaha waxa ay boorinayso qofkaasina si qaldana u fahmo alicraad can iljaahiliin waxaa looga loola jeedaa in la iska cafiyo oo hadduu hadal xun ku yidhaahdo aan looga jawaabin oo la saamaxo hadduu damco inuu kula murmo oo muran kula galana aada isku dayda inaad murankaasi la wadin culimmadu waxay yidhaahdaan dadka waxaa ugu liita qof markuu hadlaayo aan cilmi ku hadlayn markuu doodaayana aadaab darro ku doodaayo waa laba sifoo qabiixay yidhahdeen qofka waxaa la rabaa hadduu hadlaayo inuu can cilmin ku hadlayo aqoon hadduusan aqoon u lahayn waxa uu ka hadlaayana muxuu leeyahay maxaa la gudboon inuu yidhaahdo allaahu aclam allaahu aclam ayadaa waxay tahay cilmi inuu qofku garto inuu yidhahdo allaahu aclam ayadaa garasho iyo aqoon ah laakiin bikayri cilmin inuu ku doodo ku hadlo waa qof liito waay waxaa la mid ah qof doodaaya oo markuu doodayana ku doodaya bilaa adab aadaab la'aan wax akhlaaqaya wax aadaab midna ku doodi maayo kaa nebiga alay isalaatu asalaam wuxuu ku daray arrintaasi min sifaati almunaafiqiin munaafiqu wuxuu yidhahda waidaa khaasama fajara hadduu khusuumo iyo dood galo munaafiqu faajirnimu la yima xuduudduu tilaabaa haddii marka qofkan jaahilka uu kugu dhiirto ou hadallo xun ku yidhaahdo maaha inaad la wado maaha inaad u jawaabto wuxuu ku yidhahdee wax la mida aada uga jawaa ugu jawaabto waxaa habboon inaad iskaga jeesato waxaa nabiga calayh isalaatu wasalaam la amray oo allah subxaana wa tacaala u amray uu ku yidhi khudi alcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin waa saddex arrimood wa khudi alcafwa cafwiga iyo saamaxaadda qaado tafsiirkeeda oo soo marnay alcafw dhowr qowlaa ku jirtay laakiin qowlka ugu raajixsan waa cafwiga iyo saamaxaadda waamur bilcurfi wanaaggana far almacruuf dadka far intaa haddaad samayso dabcan dadaa kula doodaya markaa wanaagga farto ood khayr dadka aad u sheegto qofaa kula doodaaya qofkaa kula doodaya waa jaahil aqoon ma leh bikayri cilmin oo ku doodayaa waxaa laga yaabaa inuu ku aflagaadeeyo wa acrid can iljaahiliin jaahiliinta iskaga jeeso arrintan waxaa tadbiiqiyey cumar radia allaahu canh markii alxur ibnu qays radia allaahu canhu uu u keenay ninay qaraaban yihiin alxur ibnu qays wuxuu ka mid ahaa ragga uu la tashado cumar radia allaahu canhu ee quraa'da ahaa ee uu soo xaadiri jiray majliskiisa nin reer baadiye ah oo ay qaraabo yihiin ayaa yidhi xurow ninkan ama amiirka agtiisa cumar ula jeedaa agtiisa sumcaad ku leedahay jaahaad ku leedahay waxaan kaa rabaa inaad iiga soo idanto inaan u galo fasax iga soo qaad iyo idan inaan u tago waa u waa waa kala hadlay waa u idmay cumar radia allaahu canhu markuu u galay ayuu hadallo kulul ku bilaabay uu yidhi cadaalad ma tihid cumarow cumar ibnkhadaab uu leeyay radia allaahu canhu wax cadaalada ma samaysa hadalla kululoo ku tuuray hadal hanjabaadana waa yidhi iihan ya bna alkhadaab saasuu ula khitaabay xataa yaa amiira almu'miniin iyo sida dadku ay dhihi jireen ma dhihin hadalkiisa adeeg badanaa ka muuqda cumar radia allaahu canhu waa xanaaqay wuxuu hamiyey ou damcay inuu ninkaa ciqaabo sidaa ula khitaabayo alxur ibn qays oo ninkaa qaraabo ahaayeen markuu arkay caradii cumar radia allaahu canh iyo sida ninkan uu u dhaqmay wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina allaha yaquul khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waina hada min aljaahiliin kan jaahiliintuu ka mid yaha wey ilaahayna wuxuu leey waacrid can iljaahiliin cumar radia allaahu canhu markuu aayadda maqlay waa qaboobay xaggii xagga uma dhaafin wa kaana waqaafan cinda kitaab illah xadiisaasaa ku jirta cumar wuxuu ahaa waqaafan mid istaagid badan cinda kitaab illah cumar hadduu aayad maqlo radia allaahu canh ama uu xadiid maqlo loogama dambeyn halkay xaggaa u dhaqaaqi mayn radia allahu canhu saasaan laga rabaa qofka mu'minka inuu ahaado sheikha marka raximah llah wuxuu leeyahay walicraad can iljaahiliin waxay kaloo ahlu sunnuhu arkaan in jaahiliinta layskaga jeesto oo la cafiyo oo aan lala tirsanoo la saamaxo xataa yucallimuuhum ilaa ay baraan ahlu sunnaha baraya wayubayinu lahum alxaqa xaqana ay u caddeeyaan uma markaa kadib markii xaqa loo caddeeyo wax la baro kadib hadduu ka hari waayo xumaantii alinkaar waalcuquuba inkirid iyo ciqaab ayaa ahaanaysa min bacdi albayaani caddayn kadib wa iqaamat alcudri iyo cudurdaarkii joojintiisa baynahum wa baynahum ayaga iyo jaahiliinta inta udhaxaysa waxay joojinayaan cudurkii macnaha alle agti cudurdaar inay ku yeeshaan xaqay u caddaynayaan markay xaqa u caddeeyaan kadib cudurdaarkii ayaga iyo allah subxaana wa taala yani ayaga iyo qoomka udhaxeeyana ay joojiyaan ahlu sunnuhu kadib way inkaar yani wayna ku inkirayaan wayna ciqaabayaan laakiin waxa wax ciqaabaya waaye qof walbo afraadda ahlu sunnaha ka mida ma dadku ciqaabaya maba awoodi karaan laakiin cuquubada iyo wax ciqaabida iyo tacsiirinta waxaa iska leh xaakimka iyo amiirka muslimiinta haadaa aslu اdiini wاlmadhab kani wuxuu yidhahda waa asalka diinta iyo madhabka madhabka dabadda muxuu ula jeedaa madaahibta furuucda miyuu ka wadaa masaa-isha fiqiga maya caqiidada ahlu sunnahu ka wadaa yacni waxay ahlu sunnuhu ku tegayaan waxa lagu tegaayo iyo diinkii asalkiisa waayo wey wa اctiqaadu a'imati ahli اlxadiid iyo caqiidada a'imata ahli اlxadiid waa caqiidadan aladiina a'immatu ahlixadiidkaasoo lam tashunhum aysan ceebayn bidcatun bidco waa kuwa dharkooda aysan bidco wasaqaynin walam talbashum fitnatun fitnana aysan dheehin culummadaas ahlu sunnaha ah ee a'immatu alxadiida caqiidadooda way caqiidadaan haada wuxuu ishaarayaa masaa-isha caqiidadeen soo marnay kitaabka awalka ilaa halkaa haadaa aslu اdiini wاlmadhab kani waa asalka diinta iyo madhabka xaqa ah waxaa kaloo way wer waa ictiqaadu a'immati ahli اlxadiid a'immatu ahli اlxadiid caqiidadoodana way caqiidadaan yaa waayo a'immatu ahli اlxadiid wuxuu yidhi aladiina kuwaasoo lam tashunhum aysan wasakhayn bidcatun bidco aysan ceebeen wasakhayn yani wax bidcahay ku dhaceen ma lahan walam talbashum aysan dheehin fitnatun fidno fidnay galeenna ma jirto walam yakhifuu maysan fududaan ilaa makruuhin wax la nacayo fii diinin diinta dhexdeed wax makruuh ku ahna xaggii umaysan fududaanin bal way ka cuslaysteen wax diinka dhexdii makruuh ku ah inay la yimaadaan fatamasakuu bimuctasimiina fatamasakuu waa amar fatamasakuu ku dhaga wuxuu la khitaabaya dadka muslimiinta ah sheekhu raximahullah wuxuu yidhi fatamasakuu qabsada oo ku dhaga muctasimiina xaalatihin kuba qabsanaya bixablillaahi xarigga alleh jamiican xaalatihin dhammaantiin walaa tafaraquu canhu xarigga allana ha ku kala tegino yaan la isku khilaafin yaan firaq iyo axzaab la noqonin warkan sheikha xaggu ka soo qaatay qowlu llaahi caza wajal wاctasimuu bxabli اllaahi jamiica walaa tafaraquu aayaduu ka soo qaatay wاclamuu ogaada ana allaha tacaala awjaba maxabatah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu waajibiyey jacaylkiisa wa makfiratahu iyo dembi dhaafkiisa wuxuu u waajibiyey limutabicii rasuulihi sala اllahu عalayhi wasalam kuwa raaca rasuulkiisa calayhi الsalaatu wasalaam fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdii ayuu arrinkaa ugu waajibiyey wuxuu alla u waajibiyey jacaylkiisa iyo dembi dhaafkiisa kuwa nebiga raaca calayhi salaatu wasalaam xagguu ku waajibiyey alla arrinkaa jacaylkiisa iyo dembi dhaafkii fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdii aayadda waa imaan doontaa wa jacalahum wuxuuna alla ka dhigay kuwa nebiga raacay alfirqata annaajiya firqadii badbaaday ayuu alla ka dhigay waljamaacata almutabaca iyo jamaacadii la raacay ayuu ka dhigay ayagaa dadka hoggaan u ah faqaala caza wajalla allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi liman iddacaa qofkii sheegta annahu yuxibu llaha caza wajalla inuu alla jecel yahay qofkii sheegta alla wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebi moxamedow in kuntum tuxibuuna allaha haddaad tihiin kuwa ilaahay jecel fattabicuunii aniga iraaca yuxbibkum ullah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa idin jeclaanaya fattabicuunii iraaca haddaad iraacdaan yuxbibkum ullah ilaaha idin jeclaanaya wayakfir lakum wuxuuna idiin dhaafayaa dunuubakum dunuubtiinna ilaahay marka muxuu u waajibiyey dadkaasi maxabadiisa iyo dembi dhaafkii hadday nebiga raacaan calayhi salaatu wasalaam waxay helayaan jacaylka ilaahay allah jeclaanaya yuxbibkum ullah aayadda awalkeeda iyo meeshaan yuxbibkum ullah isku fiiri haddaad alla jeceshihiin fattabicuunii iraaca haddaad aniga iraacdaan allaad jeclaanaysaan lama dhih laakiin waxaa la yidhi allah idin jeclaanaya sababtu waa maxay waxay yidhahdeen culimmadu middii ugu muhiimsaneedaa la sheegay addoonka inuu ilaahay jeclaado waxaa ka muhiimsan in allah addoonka jecel yahay waxaa suuragal ah inuu addoonku ilaahay jecel yahay ilaahayna uusa addoonkaa jeclayn soo dhibaato maahan hadduusa alla ku jeclayn waa dhibaato waa qofkaasi waa qof khatar ku jira waxaa marka lagu abaalmarinayaa middii ugu muhiimsaneed ugu sarrayso ah inuu ilaahay adiga ku jeclaado hadduu ilaahay ku jeclaadana adduunya aakhiraba waa liibaanaysaa fattabicuunii iraaca yuxbibkum ullah laakiin maxaa lagu xihay jacaylkaasi iyo dembi dhaafka mutaabacatu nabiyi sala allahu calayh wasalam waa in nebiga la raaco qofkaan nebiga raacin ballanqaadkaan heli maayo sheikhu raximahullah wuxuu kitaabkan noogu khatimay dardaaran uu dardaarmayo in kitaabka iyo sunnada la qabsado ayadoo mid la yahay waana sharcigu wuxuu amraaya w tafaruq iyo kala tag iyo axzaab iyo kooxo inaysan noqon dadka muslimiinta ah soomaaliduna waxay yidhahdaan gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan gacmuhu markay wada jiraan ay wax gooyaan markaasaana dadka muslimiinta shawkadooda iyo awooddoodu soo noqonaysa laakiin ummad kala tagsan oo qaarkood qaarka kale necab yahay oo qaarkood qaarka kale lacnadaya oo kala fog sidee suuragal u tahay inay cadow uga qaalib noqdaan ay uga adkaadaan ma dhacayso allana waa ka digay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wuxuu sheegay awoodda inay ku baaba'ayso tanaasuca iyo dooda isqabsiga awooddaa ku baaba'aysa walidaalika gaalada markay rabaan inay dad baabi'iyaan ama ay qabsadaan ama ay addoonsadaan marka hore waa kala geeyaan qaacido waayo waxaa la idhaha farriq taswid kala gey waa u talinaysaa w haddaad kala geyso adaa maamulaya laakiin haddaysan kala tagsanayn dadkaasu ay mid yihiin hadday yar yihiin xataa laguma dhiiran karo dadka muslimiinta hadda jooga iyo zamankii nebiga sala allahu calayh wasalam ayaa badnaa shaqo iskuma laha wax isku dhowna maaha wax laisbarbardhigi kara maa xagga tirada muslimiintu hadda aaday u badan yihiin hal waddanaa laleeyahay waa afartan malyan waa konton malyan laakiin nebigu waa sheegay calayh isalaatu wasalaam oo wuxuu yidhi tadaaca calaykum alumam ummadaha ayaa iskugu kiin yeeranaya kamaa tadaaca alakalatu calaa qascatiha sida dadka wax cunaya ay ugu kulmaan xeerada xeerada waa lasku waa waa lasku haba waa lasku yani waa lasku yeertaa markii wax la cunayo sida dad raashin boobaya oo kalaa laydinkala boobaya adinkaa raashinkiiyo waa laydin cunaaya yacni gaaladaa idin baabi'inaysa nabiga calayh isalaatu wasalaam markuu sidaa yidhi saxaabadu way qariibsadeen anaxnu fii qilatin yaa rasuula allah rasuulka ilahi annagu maalinkaas ma yarnaha bay yidhahdeen maxaa kallifay in annagana laiskugu keen habar wacdo oo waxaasoo dhan ayna damcaan oo cid walba ayna damacdo maxaa kallifay ma dad yaraanna waxay is yidhaahdeen dacfigu ma yaraanuu ka yimid nabi wuxuu yidhi maya antum yowmaidin kaiir maalinkaasi layskugu kiin habar wacanayo oo cadowgu dhan walba idinkaga imaanayo waa badan tihiin walaakinakum guhaaun ka guhaa'i sayd laakiin waxaad tihiin wasakda daadku wadoo kale ayaad la mid tihiin daadku markuu tog maraayo qashinoo wadaa soo maaha qashinkaasoo kalead tihiin nafcigiinaba yar wax tiro badanoo taya lahaynaad tihiin dadku waa tiro badan yihiin cadadku ma yara laakiin taya ma jirto waxaa keenaya macaasida waxaa keenaya mukhaalafaadka waxaa keenaya khilaafaadka iyo tafaruqa cizada iyo sharaftuna waxay ku xihan tahay in loo noqdo wixii nebi moxamed sala allahu alay slam iyo saxaabadiisa ay cizada iyo sharafta ku heleen oy karaamada ay ku heleen ayagoo haddana dad yar ahaa ayaa meel walba laga heebeysan jiray nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam markay macaasida iyo xumaanta ummaddu ay badarto oo diinka lagu dhaqmi waayo in quluubta cadowga laga siibayo heybada muslimiinta muslimiinta quluubtoodana rucba iyo argagax lagu ridaayo asalka yaa laga heebeysanayay dadka muslimiinta ah laakiin cagsiga noqone dardaarankan sheikha marka waa muhiim in lagu dadaalo altamasuk biاlkitaabi waالsunna fardi fardi ma ahe waa jamiican wاctasimuu bixabli اllaahi jamiican waa xaal xaalaa dhammaantii tihiin waa kulligiin iskuga imaada kitaabka iyo sunnada calaa fahmi salafi saalix qabsadoo ku dhega walaa tafaraquu intaa loogama harin wاctasimuu bixabli اllaahi jamiican intaa haddii lagu kaaftoomo soo kuma filnaateen inaan khilaaf bannaanayn iyo tafaruq way ku filneed xarigga alla wada qabsada idinkoo dhammaystiran macnaheed ha iskhilaafina waa laakiin intaa loogama harin walaa tafaraqu waa lagu adkeeyey alla ku adkeeyey subxaana wa tacaala wuxuu ha kala tegina ahlu sunnaha marka dadku waxay ugu yeeraan ila alictisaami bilkitaabi wasunna calaa fahmi salafi saalix in kitaabka iyo sunnada la qabsado ayadoo markaa loo fahmayo sidii salafu saalix ay u fahmeen nafacana allaahu wa iyaakum bilcilmi waa duco sheikha raximah ullah ou noo ducaynayo nafacana allaahu allaha nugu anfaco buu yidhi wa iyaakum iyo adinkaba bilcilmi cilmiga allaha nugu anfaco wa casamanaa allahana ilaaliyo bitaqwaa alla kacabsiga allaha nugu ilaaliyo oo ha nooga ilaaliyo min azayqi simbiriixshada waadalaalati iyo baadida bimanihi wa raxmatihi aamiin jazaahu allahu khayran sheikha raximah ullah ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha ku abaalmariyo kitaabkiisana waan ka faa'iidaysannay horaana u soo marnay culammada qaar inay yidhaahdeen waa idinku ceeb inaad wax naga faa'iidaysataan oo aadan noogu ducaynina biraxma inaad faa'iidada iska gurato ee culammadii aadan dhihna kuwooda dhinta allah u naxariisto kuwa noolna aadan u ducaynin waxay tusinaysaa qofkaasi inuusan abaal lahayn marka culamadu waa in loo abaal noqo abaalnoqodun waa in loo duceeyo raxmat ullahi calayhim jamiican kitaabku halkaasuu ku dhammaaday in sha allah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin